halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa isniin bisha maarj ee sanadka waa shan afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah bulshada magaalada laascaanood oo kaalin weyn ka geysanaya dhirbeeriis laga samaynayo magaaladaasi daryaalka iyo cagaarinta magaalooyinka ujeedkayga ugu weyn waxa weye inaan laascaanood bedelno oonu ka dhigno magaalo cagaaran si loo helo hawo nadiif ah geeduhu faa'iidooyinkooda waxaa ka mid a in la helo hawo nadiif ah in la helo cimilo dhammaystiran oo dadku ay ka helayaan
waxaa kalood maqli doontaan dhallinyaro isxilqaantay oo afurisa qaar ka mid ah dadka tabarta daran ee ku dhaqan magaalada muqdisho sidoo kale wararkeenna waxaa ku jiri doona bannaanbax maanta ka dhacay magaalada muqdisho ciyaarihii iyo kaalmihii nabay ammaanka balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida banaanbax ayaa ka dhacay maanta magaalada muqdisho kaasoo lagu taageerayo dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah banaanbaxa ayaa ka dhacay bartamaha magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay dadweyne badan qaar ka mid ah qeybaha bulshada arday iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya wuxuu ku soo aadayaa xili qorshaha dib u eegista waxkabadalka dastuurka la soo jeediye ay mucaarad kala kulantay xubno ka tirsan baarlamaanka xubno kale oo baarlamaanka soomaaliya ah ayaa ilaa iyo haatan dhammaystiray doodo iyo dib u eegis afarta cutub ee ugu horeysa ee dastuurka kumeelgaarka ah dastuurkan ayaa si rasmi ahaan ay u ansixiyeen ergooyin ka badan siddeed boqol bishii agost ee sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii kuwaas ku shiray magaalada muqdisho mas-uuliyiinta puntland ayaa sheegay bishii janaayo ee sanadkii hore inay isku maamulayaan sidii dowlad madax bannaan ilaa inta lagu wada heshiinayo dastuurka lagana dhammaystirayo aftina loo qaadayo magaalada garowe ee maamul goboleedka puntland ay maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaayeen xubno siyaasiyiin ah oo ay ku jiraan laba madaxweyne oo hore kuwaasoo dhaliilay qorshaha wax kabeddelka dastuurka ee hadda socda banaanbixii maanta ayaa guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale oo ka hadlay uu sheegay in golaha sharci dejinta eeay soomaaliya wakiil uga yihiin arrimaha dastuurka go-aankana iyaga leeyihiin isagoo uga baaqay kuwa diidan shaqada socota in aragtidooda ay horgeeyaan golaha shacabka wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo isagana ka hadlaya ayaa sheegay in dadka diidan dhammaystirka dastuurka ay hortaagan yihiin xuquuqda caasimadda lagana gudbo looma dhammo banaanbaxan ayaana ku soo aadaya iyadoo maalmaha soo socda ay ka fariisan doonaan golaha shacabka ansixinta afartii cutub ee dastuurka ee ay horey uga soo shaqeeyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa lagu wadaa in isniinta maanta ay cod u qaadaan qaraar qabyo ah oo cusub oo lagu dalbayo xabajoojin deg deg ah oo ka dhaqan gasha marinka khaza kadib markii ruushka iyo shiinaha ay codka diidmada qayaxan ku diideen qaraar hore oo uu maraykanka soo jeediyey golaha ammaanka ayaa in muddo ah ku kala qaybsanaa dagaalka israa'il iyo xamaas tan iyo weeraradii toddobadii oktoobar iyagoo ansixiyey laba qaraar oo keliya oo ka mid ahaa siddeed soo jeedin oo labadaba ay u badnaayeen gargaar bini-aadanimo oo la gaarsiiyo dadka ku go'doonsan marinka khaza ee dagaalada ay ka socdaan dhinaca kale dowladda shiinaha ayaa maanta sheegtay inay taageersan tahay qaraarka qabyada ah ee cusub ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo uu ka soo saarayo xabad joojinta deg dega ah ee laga sameeyo khaza kadib markii shiinaha iyo ruushka ay diideen qoraal hore oo uu maraykanka soo jeediyey afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee beijing lin yan ayaa sheegay in shiinaha uu taageersan yahay qaraarkan qabyada ah ee uu ku bogaadinayo aljeeriya iyo dalalka kale ee carabta ah sida adag ee ay oga soo shaqeeyeen wuxuu intaa ku daray inay rajeynayaan in golaha ammaanka uu si deg deg ah u meelmariyo islamarkaana uu diro calaamad xoogan oo muujinaysa joojinta colaadda codaynta maanta ee golaha ammaanka ayaa imaanaysa iyadoo israa'il ay wacad ku martay inay burburinayso kooxda xamaas islamarkaana ra-iisul wasaaraha israa'il uu sheegay inuu qorsheynayo howlgallo dhulka ah oo ku qaado magaalada rafax ee gaza halkaasoo la sheegay in laba milyan oo barakacyaal falastiiniyiin ah ay gabaad ka dhiganayaan dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayaa waxay dhalinyaro badan oo dalka wax ku bartay ay u istaageen in la gacansiiyo dadka nugul ee u baahan in la afuriyo sanadkan soomaaliya waxaa laga soomayaa iyadoo maciishadu ay qaali tahay dhallinyarada ka shaqaysa samafalka ayaa adeegsada baraha bulshada halkan oo ay ku soo bandhigaan shaqadooda taas oo beddelkeedana waxay dhiirigelin u noqotay dad badan aaniraahda waxay dhiirigelin u noqotay in dad badan ay lacago dhiibaan si dadka nugul loo garab istaago wariyaha v o eda cabdicasiis barrow oo la kulmay qaar ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho soomaaliya bisha ramadaan waxaa laga soomayaa xilli maciishadu ay qaali tahay noloshana ay ku adag tahay kumanyaal dad ah kuwaasi oo aan awoodin inay iibsadaan raashin ku filan sidoo kale dadku waxay soomayaan xilli meelo ka mida waddanka ay ka jiraan colaado halka kuwa kalena aysan weli ka soo kaban duruufo isxigxigay oo ka dhashay isbeddelka cimilada oo saameyn xooggan oo xagga nolosha ah ku yeeshay magaalooyin badan oo ay ka mid tahay caasimadda muqdishona waxaa ku nool kumanyaal barakacayaal ah kuwaasi oo hadda u baahan gacan iyo garab afartii sane ee ugu dambaysay waxaa soomaaliya si xowli ah isu soo tarayay dhallinyarada u istaagaya samafalka ee ka shaqeeya gargaarka maxamed cali siyaad waxa uu hadda guddoomiye ka yahay hay-ad lagu magacaabo daryeel bulsho waxa uu ka waramayaa sida ramadaankan ay u gargaareen dadka nugul ee ku sugan magaalada muqdisho iyo meelo ka baxsan caasimada oo ay gacantoodu gaartay hadda waxaa lagu jiraa bisha barakeysan ee ramadaan waxaan gaarnay gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada buluberte halkaas ayaa waxaan ka qayb qaadanay ama gurmad ka filinay maadaama bil barakeysan lagu jiro halkaasna waxaan ku soo aragnay dadkii duruufaha ama dadkii nugul ee meeshaas dhibaato badan ka soo gaareen magaaladaasna waa magaala go-doon oo runtii xaalad adag ku jiraan dadka ku noolna aad u saameeyeen biyihii biyihii baxay haddii ugu dambeeyey waxay ku waayeen naftooda waxay ku waayeen maalkooda waxay ku waayeen guryahooda hoogay ku noolaalayen dadkaasna markaan gaarsanna waxay u badnaa dad waa yeelaya dadkii maanta duruuftii ka muuqatay dadkaasaan ramadaankii dadkii loogu talagalay ee dadka aan noo idmaday inaan halkaas gaarsiino aan halkaasna kusoo qaybino iidle aadan maxamed waxa uu isagana guddoomiye ka yahay hay-ad maxalli ah oo lagu magacaabo kaalmo guud ahaan labadan hay-ad waxay xidhiiriyaan dadka soomaalida ah ee wax la baxaya iyo kuwa u baahan in la gacansiiyo iidle waxa uu v o e da u sheegay in inta lagu guda jiray ramadaankan ay gacan siiyeen lix boqol oo qoys isagoo intaa ku daray in weli dadka u baahan kaalmadu ay aada u badan yihiin xaqiiqatan annaga oo kaashanayno bilowgii bisha barakeysan ee ramadaan shacabka soomaaliyeed ee dali dibad joogo waxaan gurmad noocyo kala duwanah gaarsiinay dadka danta yar ee walaalaheena soomaaliyeed kuwaas oo meelo kala duwan oo wadanka ku kala sugnaa gaar ahaan gobolka jubbada hoose xaqiiqatan waxaan gaarsiinay raashin dhammaystiran ilaa dad ku dhow lix boqol oo qoys oo ka mid ahaa dadka aan haysan waxay ku afuraan iyo waxay ku saxuurtaan alxamdulilah marka raashin qaybintaas waxaan soo kale ka mid ahaa in dadka aan ku lamaanayna iyagana inaan gaarsiino biyaha ay cabayaan oo iyaguna ciriiri ku ahaa dhalinyaro badan oo caanka ah baraha bulshada sida facebook tiktok iyo youtube ayaa bisha ramadaan waxay bilaabeen tallaabo la bogaadiyey oo ah in ololo kaalmo loogu ururinayo oo lagu quudinayo dadka saboolka ah kusoo bandhigaya barahooda maxamed cali siyaad waxa uu mar kale sharaxayaa halka ay kaga timaado lacagta ay ku iibiyaan raashiinka ay kaalmo ahaan u bixiyaan yaa idinka gacan siiya marka dadkan raashinkaad ku caawinaysaan qarashka xaggee idinkaga yimid cabdicasiis raashinkan aan gargaarka aan magaalada bulbert ku gaarnay waxaa kaalinta weyn ga qayb qaatay waa bulsho soomaali gaar ahaan ganacsatada iyo dhalinyara naadiga jaamacadda ummadda ayaga markaas nala socda oo garabna u ahaa inaan dadkaas sadaqada aan gaarsiino iyadoo halkaasna laga bartana in dadkii iyo dadkii dhibanaha iyo dadka kale inaan isku xirno halkaasna wax ugu qaybino qiyaastii afar boqol oo kun oo barakacayaala ayaa ku nool magaalada muqdisho iyadoo ku dhowaad laba dhibic lix milyan oo ruuxna ay guud ahaan barakac ku yihiin dalka soomaaliya sida ay qortay qaramada midoobay waxaa sidoo kale jiray qoysas badan oo sabool ah kuwaasi oo aan haysan qarash bisha ramadaan ay raashiin ku iibsadaan kaalmada ay ka shaqaynayaan dhallinyaradan isxilqaantana ma aha kuwo si guud u wada dabooli kara baahiyaha hadda jira cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
magaalada laascaanood waxaa ka socda ololo lagu dhiraynayo magaalada kaasoo ay soo dhoweeyeen bulshada ku dhaqan magaalada waryaha v o eda cabdikariin olol ayaa warbixintan noo soo diray ururada bulshada ee qaybaha kala duwan ee magaalada laascaanood ayaa wada dadaal sidii magaalada gudaheeda loogu samayn lahaa dhereen kala duwan iyadoo magaalada laascaanoodna ay dhereentu ay ku yar tahay goobaha kala duwan ee magaalada xaafadaha kala duwanna ay u sameeyeen sidii loo gaadhsiin lahaa dhir kala duwan bulshada dadka hormuudka u ayaa ka hadlay sidii dhirtaasi loo taabagelin lahaa dhalinyaro iyagoo ka socota magaalada jigjigo sidoo kalena dhowaanteena ka hirgeliyey magaalada laascaanood shirkadda abqa ayaa sheegay in dhirayn fara badan ay ku samayn doonaan sidoo kalena ay kor u qaadi doonaan bilicda kala duwan ee magaalada laascaanood iyagoona kaashanaya goobaha kala duwan ee waxbarashada iskuullada iyo meelaha dadweynuhu ay isugu yimaadaan sidoo kalena waxay sameeyeen munaasabado kala duwan oo muhiimadda dhirtu leedahay ee dadka kala qayb qaadanayaan maxamuud axmed oo ka mid a dhallinyarada hormuudka oo ah shirkadda abqo sidii magaalada laascaanood ay dhirayn ugu samayn lahaayeen iyo bulshadana mararana fariin waanu dira insha allah waxaan rajeynaya qof walba inuu ka qayb qaato sidii aynu magaaladeena u qurxisan lahayn qof walba hal geed u beeri lahaa lamaanayaashoo kale inay laba geed beeraan insha allah wixii kale abqo company waa shirkad ballaadhan oo branchkeeda magaalada laascaanood laga furay oo ka shaqaysa daryeelka iyo cagaarinta magaalooyinka ujeedkayga ugu weyn waxa weeye inaan laascaanood bedelno oona ka dhigno magaalo cagaaran si loo helo hawo nadiif ah geeduhu faa'iidooyinkooda waxaa ka mid ah in la helo hawo nadiif ah in la helo cimilo dhammaystiran oo dadku ay ka helayaan qurux iyo bilic intaba laga helayo waa iyaduna sidoo kale ka hadashay agaasimaha wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee sii khaatumo khaatumo marwo farduus ibraahim cali shire iyadoona sheegtay inay si weyn u soo dhoweynayso dadaalka dhallinyaradan ay ku samaynayaan sidii dhareynta magaalada laascaanooda kor loogu qaadi lahaa inaan inagu isku tashanaan u baahana inaan inagu wax qabsanaan u baahana wax kasta oo aynu u baahannahayna inagaa haysana meel kale ka dooni mayno ilaahay baa inaga ina siiyey isku tashi bulsho weeyaan waxaa loo baahan yahay inaad isu sare taagtaan inaad isku tashataan oo aad wax kasta oo waddankiinu u baahan yahay idinku iska raadisaan baan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaa isaguna ka hadlay muhiimadda deegaanku ay leedahay ee sida dhirta loogu beeri lahaa gudaha magaalada laascaan garaad jaamac garaad cali garaad jaamac isagoona sheegay inay muhiimad gaara u tahay in bulshada ay isu taagta isagoona fariimo kala duwan u diray dowladda sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan iyo cid kasta oo danaynaysa in deegaanka kor loo qaado sidoo kalena bilicda wax laga qabto dhiraynka ama magaalada ha ahaato ama guriga ha ahaato ama xafiisyada ha ahaato si farshaxana oo dhirtii ay bilicda u soo saarayso kolleyba dowladda hoose iyo maamulka iyo shacabweynaha reer laascaanoodba inaynu qurxisanno waa lagaba maarmaan quruxdana waxay ka soo baxdaa dhirta boqolkiiba konton quruxdu waa nadaafadda boqolka kalena waa dhiraynta hadday tahay dowlad iyo hadday tahay shacabba dhiraynta iyo qurxinta qof walbuuba gurigaaga qurxi qof walbu guud ahaan aynu magaaladeenna wada qurxisano insha allahu tacaala magaalada laascanood waxay ka mid tahay goobaha bulshadeedu ay dadaalka ugu jirto sidii dhirayn fara badan loogu samayn lahaa iyadoona deegaanka dhirtu ay ku yar tahay xaafadaha kala duwan iyo buuraleyda ay magaaladu ay ku dhex taallo inkastoo duleedka magaalada laascanood dooxooyin kala duwan oo dhanka deegaanka ku wanaagsan ay ku yaalaan haddana magaalada laascanood oo gudaheeda dhirtu aad ayay ugu yar tahay cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan qasiido nabi ammaan oo aan ugu talagalnay inta lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan intaas aan ku dhaafno qasiidadaasi nabi ammaanka ah weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington maxkamad ku taala dalka hindiya ayaa axaddii shalay bilowday dacwadeynta shan iyo soddon eedeysano oo burcadbadeed soomaali ah kuwaasoo maalmo ka hor lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada badda ee indiya kusoo furteen markab ku gooshayey calanka jasiiradda maalta oo kooxdaasi ay haysatay muddo bilooyin ah warbixintan ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee f b iyo qoraal ka soo baxay safaaradda soomaaliya ee indiya waxaa noo soo koobaya maxamed colaad xasan
sida lagu sheegay war qoraala oo ay baahisay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona safaaradda soomaaliya ee indiya ayaa sheegtay in xaddii shalay ay maxkamad ku taalla deegaanka la yidhaahdo kalagoda ee magaalada mumbay ay bilowday dhegaysiga dacwad loo haysto shan iyo soddon burcadbadeed soomaaliya maxkamadayntan ayaa bilaabatay maalin kadib markii markabka dagaal ee indiya ee kalkara oo uu hogaaminayey howlgalka lagu soo qabtay raggan uu gaaray mumbay isaga oo siday dhammaan shan iyo soddonkii burcadbadeedda soomaalida ah safaaradda soomaaliya ee indiya ayaa sheegtay in sida dhaqsiyaha ah ee dacwaddan u bilaabatay ay muujinayso ahamiyadda uu kiiska leeyahay safaaradda ayaa intaasi ku dartay in qareen caanka ah dalkaasi indiya oo la yidhaahdo fishwajeed sing uu matali doono muwaadiniinta soomaalida ah muddo haatan toddobaad laga joogo ciidamada badda indiya ayaa burcadan oo tiradoodu ahay shan iyo soddon ku qasbay inay isa soo dhiibaan israsaasayn labada dhinac dhex maraysay in ka badan afar labaatan saacadood kadib waxaa sidoo kale howlgalkaasi lagu soo badbaadiyey shaqaalihii markabka oo gaarayay toddobiyo toban qof oo iyagana la haystayaal ahaa afduubka markabkan m v ruin oo dhacay bishii disembar ee sanadkii hore ayaa noqonaya kii ugu horreeyey tan iyo sannadkii labada kun toddobiyo tobankii oo burcadbadeed soomaaliya ay ku guulaystaan inay afduubtaan ciidamada badda kommandosta hindiya ayaa fuulay oo la wareegay markabka bishan maaj toddobiyo tobankeedii meel laba boqol iyo lixdan newtikaal mayl ama afar boqol iyo siddeetan kilomitir u jirta xeebaha soomaaliya qoraalka ka soo baxay ciidamada badda indiya ayaa intaasi ku daray in howlgalka ay sameeyeen uu ilaalinayey mabaadiida sharciga caalamiga ah iyo sida ay uga go'an tahay xaqiijinta badqabka badweynta iyo amniga badda ee gobolka afyeen u hadlay ciidamada badda ee indiya oo la yidhaahdo viveg madwal ayaa sheegay in keenista burcadbadeedan ee indiya si loogu maxkamadeeyo ay noqonayso markii ugu horreysay muddo toban sano ka badan sida uu dhigayo sharciga hindiya ee dhanka burcadbadeeda raggan ayaa wajahaya xukun dila haddii lagu helo fal dil ah ama iskuday dil iyo xabsi daa'im loogu xukumayo burcadbadeednimo oo keliya sagaal ka mida naaquudayaasha la soo badbaadiyey ayaa u dhashay myanmar toddoba ka mida waxay u dhasheen bulgariya halka midka kalena uu u dhashay angola shaqaalahaasi lahaystayaasha ahaa midkoodna waxba kama soo gaarin intii uu socday howlgalka oo ay ciidamada indiya u adeegsadeen dallaayado ay kaga soo boodeen dayuurado xilli gudcura shirkadda iska lahayd markabkan ee dalka bulgariya oo la yidhaahdo navi bulgar ayaa qoraal ay ka soo saartay badbaadinta indiya ku tilmaantay guul weyn burcadbadeedda soomaalida ayaa hore u damcay inay qabtaan maraakiib masaafo dheer jari kara oo awood u leh inay ku ugaarsadaan maraakiib iyo doonyo kale ciidamada badda ee midowda yurub ayaa sheegay in burcadbadeedda soomaalida laga yaabo in markabka m v ruin ay u isticmaaleen afduubka ay u geysteen markabka kale ee xamuulka ee m v cabdullah oo ay qabsadeen labiyo tobankii bishan maarso markabka m v cabdullah ee ku gooshaya calanka bangaladesh oo ay saaran yihiin saddexiyo labaatan shaqaale ah ayaa weli waxa uu gacanta ugu jiraa burcadbadeedda iyagoo ula sii dhowaaday biyaha xeebaha soomaaliya ciidamada badda ee indiya ayaa si isdabajooga uga howlgelayay xeebaha soomaaliya tan iyo labada kun iyo siddeeddii balse waxay sare u qaadeen dadaalada ka dhanka ah burcadbadeedda sannadkii hore kadib markii ay bateen weerarada ugu yaraan siddeed iyo toban qof oo kale oo looga sheekisan yahay inay yihiin burcadbadeed ayay ciidamada badda indiya qabteen sannadkan xilligaa oo ay fulinayeen howlgallo lagu soo furanayey saddex doon kalluumaysi oo sitay calanka iiraan tan iyo markii ay bilowdeen weerarada xuutiyiinta kuwaas oo bilaabay inay ka jawaabaan dagaalka israa'il ay kula jirto kooxda falastiiniyiinta ee xamaas maraakiib badan oo kuwa xamuulka ah ayaa aad uga gaabiyey xawaarihii ay ku socon jireen badda iyagoo raacaya tilmaamaha ku saabsan inay sii socdaan iyo in kale khubarada ayaa sheegay intaasi ay keentay inay u nuglaadaan in la weeraro
mahadsaneyd maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayey warbixintaasi ay wakaaladda wararka ee f b ka qortay arrimaha burcadbadeed soomaali lagu maxkamadaynayo dalka indiya haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii nebi ammaanke aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan ee halla soomo iyo codkii cabdulaahi diiriye sooraan
Thank you. allah ila soogaye salliga nebigiyo salada fadhiyo sida hagaagsan yaan la seegin halla soomoy halla soomo soddonka ramadaan halla soomo dabrisu allah ila sugaaye salliga nebigiyo sodobadiyo sida hagaagsan yalla seegin halla soomoy halla soomoy soddonka ramadaan halla soomo saho wanaagsan bay la socotaa samafalkeeda hallayna siiye sida hagaagsan yalla seegin halla soomoy halla soomoy soddonka ramadaan halla soomoy khayr siyaada bal la siiyo sanadka bilahay ugu sarfaysa sida hagaagsan yalla seegin halla soomoy halla soomoy soddonka ramadaan halla soomoy sidriga labta u dhowaanaado sadada eebe sama gudooso sida hagaagsan yalla seegin halla soomoy halla soomoy soddonka ramadaan halla soomoy sadarka diinta sida furqaane nebiga suubaani anu sugeeyey qalbiga siiyo nabaha khayra halla soomoy halla soomo soddonka ramadaan halla soomo
soddonka ramadaan hala soomo iyo codkii cabdulaahi diiriye ee sooraan ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo soddonka ramadaan halla soomo